bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aan oo wanaagsan dadka hawada naga dhegaysanaya meel kastoo aydun naga maqashaan waa jimciye ay tahay maalintii lixaad ee abriil sanadka siddeed iyo tobnaad qarnigii ah koob iyo labaatanaad bishiisa afraad ku soo dhowaada barnaamijka xiisaa iyo kalgacalka lahaa ee imaqashii imadadaali
barnaamijka dhanka fursada waxaa inoo joogaa saaxiibkeen fahad cabdi axmed sheekh fahad yare iyadoo dhanka barnaamijka tabintiisana ay wadajir u darandooriyi doonaan cabdisalaan cali mataan samiira cabdiraxmaan liibaan xdigta barnaamijka ah mar kale iyo barnaamijkani imaqashii imadadaali
heeskaasi dabcan kun iyo sagaal boqol iyo saddex lixdankii weeyaan iyo gabadhaasina waa xarida ismaaciil duniya dabcan sidaan ka dhadhansanay miisigaase yeeshee waraqihii ayaanu gudageli doonaye samira waraqda madig ugu horreeya madig ayaa qaadeen saaniga ayaa bilaabaya daacad warqadda ugu horeysa aniga hayo waa tahniyad dhalasho waxaa diraya hooyo maymuun nuur abukor iyo walaalo maxamed cabdirasaaq xasan iyo cabdirasaaq xasan iyo cabdirasaaq ibraahim cabdirasaaq xasan iyo aaba cabdisalaan sheekh axmed iyo maxamed cabdisalaan sheekh axmed iyo ilyaas cabdisalaan sheekh axmed iyo adeer cabdiraxmaan sheekh axmed iyo eda maryan sheekh axmed iyo edaxaawa sheekh axmed asxaabtaasoo dhan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aweys cabdisalaan sheekh axmed iyo qamar cabdirasaaq xasan oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda warta nabadda wiilkaar waxaan leyna soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca
waayo waraqadda ugu horreysa aniguna waxaan u ciyaarayaa tuma qadar abuukar iyo cabdifataax warsamee sheekh cabdi oo loo taniyeynayo dadka waraaqada taniyada hambaryada u dirayana waxay keliyeen hooyo cadday shareef nuur iyo amal saciid cabdi iyo abaya nasre qadar abuukar iyo tuuma cabdilaahi nuur iyo sare qadar abuukar iyo naadiye cali abuukar iyo caliye qadar abuukar iyo saciido suufi axmed iyo maryan qadar abuukar iyo aamine cumar nuur iyo sucaado qadar abuukar iyo faatmo xasan masaqaawe iyo amal qadar abuukar iyo umulkhayr muniyo umo cusmaan iyo samaan abuukar iyo geni xasan suufi iyo nuurto suufi xaaji iyo amran maye amiin iyo biibi abuukar amiin iyo muna munye cismaan iyo khabarir caali shareef nuur iyo saamiya muriid sheekh iyo ismaaciil maxamed iyo jiija iikar cali iyo yaasir siciid cabdi iyo sucdi cabdulqaadir shareef iyo caadil cali abuukar iyo deeqa maxamed shareef iyo cabdulqaadir munye cusmaan iyo raxmo cali nuur iyo maxamed cabdilaahi nuur iyo caasho cabdicasiis iyo sultaan cabdulaahi nuur iyo xanaan xasan maxamed iyo xasan saqaawo iyo xamdi naawe iyo xasan saqaawe iyo maxamed xuseen muuse maxamed kaafi hambalyo waxay leeyihiin tuma qadar abukar iyo cabdifataax warsame sheekh cabdi laakiin dee meesha ayay ku aqalgaleen samiradee inooman isugu runta waxaa laga yaabaa inay ilaaween waxaan leyna noqdaa qoyskiis ku waareyn badan amiin
daacad markan ana warqad waxaan hayaa dhambaal aroos waxaa diraya aabba warsame sheekh abanuur iyo hooyo macaan caddi basuuri aweys iyo hooyo caasha malaaq iyo hooyo aamina malaaq iyo hooyo maana malaaq iyo ayeeyo daadoy maxamed iyo ayeeyo caamo cusmaan iyo hooyo khadiija maxamed aadan iyo abti cali basuri aweys iyo abti daahir basuri aweys iyo abti maxamed basuri aweys iyo adeer liibaan sheekh cabdi abanuur iyo xaaskiisa adeer abukar sheekh cabdi abanuur iyo xaaskiisa adeer markaan sheekh cabdi abanuur iyo xaaskiisa adeer yuusuf sheekh cabdi abanuur iyo edaxaawo cali iyo eda biibi aweys iyo eda nuurta sheekh cabdi abanuur iyo eedo isniina sheekh cabdi abanuur iyo eedo siciida sheekh cabdi abanuur iyo habreer ramle xaaji maaxi iyo habreer aniise xaaji maaxi iyo shukri cali cismaan shukri shaaco walaal maxamed warsame sheekh cabdi iyo liibaan warsame sheekh cabdi iyo ilyaas warsame sheekh cabdi iyo nuurta warsame sheekh cabdi dadkaasoo dhan waxay hambalyo aroos u dirayaan boqorkiiyo boqoradda cabdifataax warsame sheekh cabdi iyo tuma khadar abukar waxaan leenahay hambalyo waa tahay caanamalna ku caweeye caafimaadna ku cashayaan leeyahay heeskii iminka dhigeyna kasii guuxayey oo samiiqa noogu daafuray oo xarada ismaciil duniya inoo qaadaysa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanka loo qabtay maqalka mar kale maqal haboon
naftigaygu beere ku dabar naftigu waa madaale naftigu waa madaale darxumadigaygu beere ku dabar
malab iyo canab afka kale suuga harada duniya saddex iyo lixdanka allah oo leeyahay adduunka dalaba wanaagsanadaan maqli jirin een samiir horta dhegeystayaasha wamana sheegin teleefonada nagala soo xiriiri karaan laakiin bal ayan inoogu gudbi waxay nagala soo xidhiidhayaan dadweynuhu siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo laba siddeetan iyo lix toban toban iyo saddex iyo siddeetan iyo lix toban toban iyo afar barnaamijka ayaa si toosa uga qayb geli karta sagoo life ah oo hawada ku jira si aad helidiina waalidiintiina iyo dabcan dee ay jiraan xaflada aroos oo aad leedihiin aad uga qayb gashaan samiiray abi faarax axmed xasan oo firdhaye la yidhaaho iyo hooyo jamaad xasan cilmiyo maamu qaali la yidhaaho iyo saciid geeli cabdille iyo xaaskiisa samiiro faarax firdhay ooban yaawan ooban sari gaadhay samiiro kala faashkan qaadin gaadhay liibaan faarax firdhiye iyo qaali faarax firdhiye iyo xasan faarax firdhiye iyo muhiim faarax firdhiye iyo xuseen faarax firdhiye iyo axmed faarax firdhiye iyo faa'id axmed nuur iyo yarow iyo cabdi فهد احمد نور واريا كاله تو ملاها فهد كيجي والله ها فهد احمد نور دسان فهد عبد القاسم والله يغنى لكن فهد احمد نور أي الله marka يرحمه.
arkaman tisma asir dib malaha igu xansir uu joogaaba faade axmed nuur yarow iyo cabdirasaaq axmed nuur yarow iyo najmo axmed nuur yarow iyo jaarisaad axmed nuur yarow iyo istanbul axmed nuur yarow iyo maxamed macalin cabdilaahi iyo wardo cabdirasaaq nuur iyo cabdirasaaq fataax xasan iyo daahir cali daahir iyo naseexo iyo nasro xaashi cilmi nayruus iyagoo isku doonbay waxay hambalyo kale iyo laaba u dirayaan iyagoo kala jooga gudaha dalka iyo dibadda aabe saadaam faarax firdhiye iyo tahniyo axmed nuur yarow waa tahniyo waa magacii igu horreeyay abid maqlo oo dhowaan weligu dhashay baa la yidhi magaalada muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey saciid saadaam faarax firdhiye waxaan saciid leeyahay allaha kaa dhigo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisaba iyo dadkiisaba anfaca Soo barbaar baan leenahay.
imika firdhiye waan aragnaa laakiin waxaan sugaynaa gurbiye ayaan sugaynaa way soo socdaan magacyo cusubna Waad.
daacad warqad dhambaal aroosan gacanta ku hayaa waxaa diraya wariye xamdi cabdulaahi xuseen iyo hiba maxamuud warsame iyo raaxa yuusuf aadan iyo maxamed muumin suufi iyo nasrudiin raage cali iyo kamaal cabdiqaadir shiikhay iyo maxamed maxamuud sheekh iyo cabdulaahi cabdulwaaxid ibraahim iyo cabdimaajid cabdimucalin iyo maxamed nuur sharaawe iyo amaal cali muumin iyo farxiye maxamed cali iyo cabdiraxmaan maxamuud cumar galab iyo shamse xaaji cabdiqaadir iyo niciime axmed xaaji iyo muno maxamed xasan iyo xasan maxamuud xuseen iyo maa'ida yuusuf xayle iyo anise aadan diidow iyo fariida isaaq cabdi fariida waa magacaada qurux badan aadan isaaq cabdiraxmaan iyo cabdixafiid sheekh axmed abukar fadxi bay yidhaahdeen iyo aadan xuseen abdi subeer aadaney iyo sheekh axmedey sheekh abikar iyo cabdifataax cabdilaahi guruun iyo najma axmed xaaji cabdiqaadir iyo cabdixakiin muxiidiin xasan kabta dadkaasoo dhan waxay hambalyo aroos u dirayaan boqorkiiyo boqoradda cabdifataax warsame sheekh cabdi iyo tuma khadar abukar waxaan leenahay noqda reerkiis ku raaga ubad khayr qabo kale hela aamiin aamiin dee bal cabdisalaam dooqiisa laga marka waxaa la- waxaa la yidhi inta la yidhaaho samiira ayaa heesaha aanu ka sugaynaa bay dhegeystayaashu odhanaya aahey waxaynu soo qaadanaa heesta la hada go'doon waxaana qaadaysa faadumo cabdilaahi kaahin maandeeq ereyadiya laxanka waxaa iskale cabdilaahi diiriyo sooraan taariikhda q- qolka kaydka raadiyo muqdisho loo qabtayna waa afar labaatankii bishii sagaalaad kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii kusoo dhowaada heestaas
Thank
halkaa inoogu joogta xeestu khadadka telefoonka halo halo halo
alo assalaamu calaykum calaykum asalaam walaalo kusoo dhawo barnaamijka
aad iyo aad aad aad umahadsan tihiin asxaabtayda raadiyo muqdisho waxaan idinka rabaa inaad ahmiyad dhalashana ii gudbisiin waxaana ii gudbisiin ii sheeg salaan
walaa magacaaga horta codkana kor u yara qaad
aniga magacayga waxa waaye cabdishakuur gacal isxaaq maxamed haye
tahmiyadda aan gudbiyaha waxa waaye caasha kayf sheekh cabdishakuur gacal isxaaq oo kow iyo toban guuradeedi maanta ay ku beegantaha dhalashada
waa yahay waa dabcan ku maqlayaan asxaabteedu iyo iyada lafahanteedu yaad jeceshaa markaa inaad dado fursaddan ka faa'idaysanaya raadiyo muqdisho ku siiya inaad salaanto waxaan salaamaha oo kale maama khadiija sheekh maxamed aadan waxaan salaamaha cabdiraxiin cabdishakuur gacal waxaan salaamaa isheeg caashe keef cabdishakuur gacal waxaan salaamaa maandeeq cabdishakuur gacal waxaan salaamaa yuusuf sheekh cabdishakuur gacal waxaan salaamaa isheeg caawakiin cabdishakuur gacal cabdiraxiim cabdishakuur gacal cabdicabdisalaan cabdishakuur gacal iyo cabdixakiim cabdishakuur gacal iyo cabdisalaan iyo cabdisalaam cabdishakuur gacal iyo cabdi intaasaan salaama iyo dhammaanba adeeradood iyo abtiyaashood iyo gabadha ayaga ka wada weyn ee la yidhaha xafse sheekh xuseen intaasaan salaama iyo owlaadeeda
waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay dabcan dhegeystayaal kale ayaa khadka imka ku jira oo iyaguna doonayaan halkan ka salaamaan waalidiintooda ama saaxiibadooda ama ehelkooda iyo maa maa macaamiishoodaba ama macaariftooda aidhaho samira haye halo asalaamu calaykum halo haa asalaamu calaykum calaykum asalaam walaalo walaal kheyrka dhammaan barnaamijyada asxaabta aan salaamaya waanu kaa qaadnay mid lamid a magacaaga iyo xaggaad ka soo hadlaysid magacaygu waa walaala cabdiwaxaab macalin cali oo kasoo hadlaya yaqshi gaar ahaan degmada gudka jimco wanaagsan walaalo yaad salaamaysaa
waxaan salaamayaa dhammaan walaalahayga oo kala ah deeqa macalin cali xaaji cabdisalaam macalin cali xaaji iyo waxaan salaamayaa walaal aada igu qaali ah oo laga hayo camar cusmaan
iyo kale
walaal muslimiinta meel waliba ay joogaan khaasatan inta afkayga fahmayso waan salaamayaa dhammaantood way ku maqlaan mid lamid oo kale kuu diri doona inshaa allah
waayahay heeska godobalkiisa noo soconaya dabcan dhegeystayaashuna way ka faa'idaysan karaan oo si ay dadkooda heladooda u salaamanaya asxaabtooda teleefonada way u furan yihiin oo siddeetan iyo lix toban toban iyo kow toban toban iyo labo toban toban iyo saddex ilaa iyo toban toban iyo afar barnaamijkana wadajir waxaa tobinaya samiir iyo nuba cabdisalaam ah farsamadana waa fahad yare heeska godan yaalkiisa faadimo cabdilaahi kaahin maandheeqibal intaa ha inoogu yeela kaadi heeskii qiimaha badnaa iyo godoon oo ka mid ah heesaha kuwooda ugu saamaynta badan heesaha jacaylka ah ee qolkan kaydka hadalka buuxa wada samira wejigii labaad ee dhanka waraaqa hambalyo meher weeyaan waxaa halkan meher ka dir hambalyo meher ka diraya aaba cabdiqaadir sheekh cali iyo hooyo baarlin maxamed muuse iyo aaba bashiir muuse iyo hooyo jawhare maxamed muuse iyo ilmo bashiir muuse iyo ilmo cabdiqaadir sheekh meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay hambalyo meher u dirayaan boqorkii boqoradda weriye xoriye cabdiqaadir iyo doctor cumar bashiir muuse oo meherkoodu maanta jimcaha ka dhacay lixda bisha afraad labada kun sideed iyo tobanka magaalada gaalkacyo xurunta gobolka mudug
saadaan faarax firriye iyo tahniyo axmed manuur yarow dhalashada wiilkooda magaalada muqdisho ku dhashay oo loo bixiyey saciid saadaan faarax firriye ayaa hambalyo bogaadin waxaa u diraya nasre xaashi cilmi nayrus iyo daahir cali daahir iyo cabdirasaaq cabdifataax xasan iyo warda cabdirasaaq nuur iyo maxamed macalin cabdilaahi iyo istanbul axmed nuur yarow iyo jaarisaad axmed nuur yarow iyo najmi axmed nuur yarow iyo cabdirasaaq axmed nuur yarow iyo faad axmed nuur yarow iyo axmed faarax firdhiye iyo xuseen faarax firdhiye iyo muhiim faarax firdhiye iyo xasan faarax firdhiye iyo qali faarax firdhiye iyo limaan faarax firdhiye iyo saciid geelle cabdille iyo xaaskiisa samiiro faarax firdhiye iyo hooyo jamaad xasan cilmi iyo aabi faarax axmed xasan firdhiye waayahay waxaan leenahay ilaah ka dhigan kaasi inankii mixnadda aabbihii ama haybadda aabbihii ee xagga shaqada iyo dabeecadda iyo dhaqankaba ka dhaxla ayaa rajaynayaa marka haddee waxaan malaya samir damiyaad uga haystaa dooqa mayo waa markaaga daacadu inoo dar eri go'an haygaga dhaqaaqine eri go'an haygaga dhaqaaqine habadhigatood dumarkana adigu ugu horee maxamed cabdullahi ciise sangu mahadyaa ka gaadho ilaahayna caafimaad taama oo waarahasi isaga ayaa heeskaasi curiyey hase yeeshee laanka waa cabdi cali bacalwaan codkuna waa isla cabdi cali bacalwaan heeskuna waa heeska halkudhigiisu ahaa eeri go'an
adunyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarka iyo tobanka in yari kuma geerin carbo ruuxu ka caslu badan adduunyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma jirin cardu waxaad iga abaartay ubogii wadnaha iyo sababada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeye ardo waxaad iga abaartay ogogii wadnaha iyo sababada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeye ardo aygaga dhaqaaqine abadhigato dumarkana adigu abadhigato dumarkana adigu ugu hore dhammaan badan ama lagu agdhigayo ur laguma qaadinu cabdi kama dhaqaaqinu gacma kama cadin ardu wuxuu ka ammaan badan ama lagu agdhigayo ur laguma qaadinu cabdi kama dhaqaaqinu gacma kama adeegi cardu waxaad aqal ku leedahay eebadu ku mudan tahay adhaxda iyo feeraha iliinka u dhaxeeyey cardo waxaad aqal ku leedahay eebadu ku mudan tahay adhaxda iyo feeraha iliinka u dhaxeeyey cardo abal dhigatoo dumarkana cadigu ugu abal dhigatoo dumarkana cadigu ugu siday aniga ila tahay indhama aanan saarinu asxaabtii dabadeed ifka laguma sheegi cardu ruuxu ka aqoon badan siday aniga ila tahay asxaabtii dabadeed ifka laguma sheegin cardo waxaan ku ishaaray albaabkii jannada iyo udgonow rasuulkiyo ilaahay arkiisi cardo
inta aynu kaga gudubno heestaere go-on iyo cabdi cali bacalwaan aya daacad raadii muqdisho ayaydu naga dhegaysanaysaan saaxiibada hawada naga dhegaysanaya cabdiwana cali jimcaale iyo fardiso cabdulqaadir cabdi guuleed baa hambariyo bogaadeen xoldiraya muuse cabdi cali iyo shamse maxamed sheekh xasan iyo carruurteedu xamdi iyo nimco iyo xabso iyo iqro iyo farxaan iyo sakariye iyo aabe maxamed maxamuud guuleed faytaan iyo waxaa hambalyo u diraya aadan cabdisaad aadan ganey iyo dhubbado cali shire oo marwadiisa ah iyo roode cabdixabad iyo istaayil cali gurxan iyo carruurteeda khaalid xadiid sheekh yuusuf iyo yaxye xadiid sheekh yuusuf iyo yoonis xadiid sheekh yuusuf iyo farduuso xadiid sheekh yuusuf iyo waxaa hambalyo iyaguna u diraya faadima axmed jaamac kaatun iyo carruurteeda oo saamiye cabdi kulmiye odageeda xasan dheere iyo fahd daahir axmed iyo marwadiisa ladan cabdi xuseen iyo carruurtooda waxaa hambalyo taa la mid ahaa u diraya xaajiyo xaawo xaaji nuur iyo xaaji faadimo faarax dheere iyo madiine cabdicasiis jimcaale iyo macalin xasan faarax iyo carruurtooda jibriil iyo ayuub iyo sakariye iyo caasho iyo yurub iyo ayaan kale ah waxaa iyaguna hambaryadaasi diraya khatare maxamed cigaal iyo caruurteeda oo dhammaantood iyo reer maxamed cali nuur oo maxamed cali nuur iyo aan ka soo qaadan karo marwadiisa faadimo maxamed siyaar iyo caruurteeda oo afweyne iyo xidig iyo bombale iyo nimco iyo xamdaay iyo ah iyo cabdalla iyo qadar iyo shariif cabdisalaan cali mataan iyo samiire cabdiraxmaan liibaan oo tabiyaasha barnaamijka maqashida ah iyo fahad geele iyo maxamed cabdixakiin bunka iyo ilmo muxuyidiin ilma cabdiqad ilmo muxuyidiin khaliifo cabdulqadir iyo fu'aad ah habal iyo bogaadin waxaan leenahay fardiso cabdulqaadir cabdi guuleed iyo cabdiqani cali jimcaale oo meherkooda jimcaana soo dhaamra ka dhacay magaalada sina muqdisho waxaan leenahay arooska farxadda badan ee ha ka dambeeyo insha allah hooye maryan hooyo maryan nuur abukar iyo cabdirasaaq xasan iyo maxamed cabdirasaaq iyo cabdirasaaq xasan iyo cabdisalaan sheekh axmed iyo maxamed cabdisalaan sheekh axmed iyo ilyaas cabdisalaan sheekh axmed iyo adeer cabdisalaan sheekh axmed iyo eeda maryan sheekh axmed iyo eeda xaawo sheekh axmed asxaabtaasoo dhan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aweys cabdisalaan sheekh axmed iyo qamar cabdi qamar cabdirasaaq xasan oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda warta nabadda wiilka yaro loo bixiye cabdilaahi aweys noqo midka dalkiisa diintiisa baa anfaca soo barbaara samir hay-adda bannaanka sooriga daba dhinaca heesaasu maa dhanka suganta aahe waxaynu qaadanaa fanaanadda heesta magaceeda laha ma ii baaqday waxaa qaadayo maxamed aadan dacar iyo hibanuura laxanka iyo ereyadana waxaa iska leh maxamed aadan dacar waxaana qolka kaydka raadi muqdisho loo qabtay shantii bishii sa- lixaad kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii
ogtahay biya oon baahida kalgacalka garyahayga goyso alla barashadaadii bidhaan aragga goodnimo balauma dhaafine waxaad tahay bogayniyo beerkiyoodna nacabuga baqaaye waxaad tahay bogayniyo beerkiyoodna nacabuga baqaaye
ma og tahay badiya webi adigoon dabaal baran lamaba badhadhe baahida kalgacalkuna taasay la baabta dadka laguma beere may baaqday sida meel badiyo xareeyo loo helay barwaaqo may baaqday sida meel badiyo xareeyo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga bayda ama kaaga baada sowlayma kaabani maxaan kaaga bayda ama kaaga baada sowlayma kaabani inan yahay nin bayrlihi runta lama badheedho bogan waa dantiise aduba sida baan joog cawd kabaaba waxaad tahay bogaydi beerkiiyo wadnaha nacabuga baqay waxaad tahay bogaydi beerkiiyo wadnaha nacabuga baqay
inayaho basari iyo doqon baa nin beegsaday barxun kaga dhaqaaqde haka baqan badhaadhiyo midun baad ku soo bixi barashada khatarte may baaqday sida meel badiyo xareeriyo loo helay barwaaqo may baaqday sida meel badiyo xareeriyo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga bayra ama kaaga baara sawla ima kaabay maxaan kaaga bayra ama kaaga baara sawla ima kaabay inay bidhaaniyo dumar baa xadiya xoog bilic baadu sidataa bashaada ilaa qabo bi'i waaye hawlaa waa layska baantaa waxaad tahay bogaydi beerkiiyo wadnaha nacabuga baqay waxaad tahay bogaydi beerkiiyo wadnaha nacabuga baqay
way laba boglayniyo arrimaho ballaadhiyo talado igu baade aniguba keliya laba baaxaa degmooye hurdataama badanine may baaqday sida badiyo xareeriyo loo helay barwaaqo may baaqday sida badiyo xareeriyo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga bayra ama kaaga baara sawlayma kaabay
waa tahay bal eskii may baaqday bal intaanu ka gudubno socod sheekh maxamed sudaani banuura iyo ay wada darandooriyana muuda qaadayeen maxamed aadan dacaaro isagu lafahantiisu heeska iska leh ayaa dadimka waraaqadu adigaa soo qabtee daafur
aaba cabdiqaadir sheekh cali iyo hooyo baarlin maxamed muuse iyo aaba bashiir muuse iyo hooyo jawhare maxamed muuse iyo ilmo bashiir muuse iyo ilmo cabdiqaadir sheekh meel kastay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay hambalyo meher u dirayaan boqorka iyo boqorada weriye xoreye cabdiqaadir iyo cumar bashiir muuse oo meherkoodu ka dhacay magaalada gaalkacyo gobolka mudug
afar iyo afartan sannadood ka hor riwaayaddii xaaji ballayableh balanquda xabaalaha hees qayb ka ahaa oo magaalada hargeysa lagu soo bandhigay riwaayaddaasoo ayuu qayb ka ahaa jacayl daran ayaa heeskaas halku dhugeysay hase yeeshee maxamed cumar xuseen xarsiin allah ka waraabiye ayaa curiyey oo midhaha iyo miisigaba iska leh kun iyo sagaal boqol iyo afar todobaatankii sebteembar shan iyo tobankeediina waa loo qabtay ee samira dhegeyso wacan
diiga habeenkii markuwaa ku daala
axmed gulo iyo sugay iyo kombosterka ama ninka curyaha iskaba maxamed cumar xuseen horiyo labadaba wa inaga hooseyn naxariis jina allah ka waraabiyo inta ayaanu kaga gudbaynaa gabagabadii barnamijkan aanu soo gaarnay samir maxaan kusoo khatimaynaa
waxaan kusoo khatimanaa heesta ma naftaydaan mindigeliyaa ay qaado fanaanada xalime cabdi
allah u naxariistay barnaamijka dhanka fisa waxaa noo joogay fahad fahad cabdi- geele dhanka ah, fitiminta barnaamijkana cabdisalaan cali mataan iyo samir cabdiraxmaan libinta jimcaan soo socnaa dib dib ma kulmi doono waxaan yeelaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi Yeah.